tirada dhimashada ay sababeen daadadka ku rugmaday meelo badan oo soomaaliya ah ayaa toddobaadkii taga gaartay konton qof sida ay sheegtay dowladda soomaaliya waxaa kaloo ku barakacay in ka badan toddoba boqol oo kun oo qof inkastoo tirada ay sida goonigoonida ah u sheeganayaan maamul goboleedyada marka la isku geegeeyo ay u eg tahay in tirada dadka uu saameeyey iyo kuwa ka barakacay ay intaasi ka badan karto dhibaatadu way xooggan tahay haddana waxaa soo baxaya in gargaarku uu yar yahay taasoo ay ugu wacan tahay amniga gobollada qaar jidadkii iyo buundooyinkii oo burburay hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka ee soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo sodma ayaa sheegtay inay u diyaargaroobeen inay gargaaraan dadka intii karaankooda ah oo ay meelaha qaarna hadda gaarsiiyeen raashin iyo dawo waa kan guddoomiyaha hay-adda sodma maxamed macalin cabdulle gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo inta ugu xoogan hadda ay beryahan ka jirtay dabcan dhinaca jubbadana waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalka oo dhan waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow beledweyn oo aan ognahay iyada laftirkeeda in wax haddana uu olready saameeyey saameyn xooggana ay ka imaan karto sida qiyaastu ay tahay marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yaryahay laakiin dabcan intii tabartayna waan dadaaleynaas meelaha ay saameynta xooggan ku yeesheen daadadka ayaa waxaa ka mid ah magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa dadka uu saameeyey daadadkan uga warramay barnaamijka elayska v o eda walaa horta dadka laba noocay saamaysay dadkii magaalooyinka deganaay iyo dadkii magaalooyinka usoo barakacay oo abaarihii u dambeeyey kusoo barakacay dadka hadda koonfur galbeed oo ay saameeyeen fatahaadaha oo guryahooda biyo galeen ama ka barakacay marka la isku daro waa dad ka badan shan boqol oo kun degmooyinka gobolka baay u badan degmada baydhabo degmada bardaale degmada burakaba saddexdaas degme aad u saameeyeen gobolkan gobolka bakool degmada xodur degmada waajid iyo ceelbarde xuduudaha etoobiya gobolka shabeellada hoosena markii laga bilaabo magaalada wallaweyn afgooye owdhegle qoryooley kontuware sablaale marka iyo degmada baraawe kulligeed waa waa saameeyeen laakiin xoogga saameynta dadka ilaa hadda gaartay waa magaalada baydhabo waxaan aada u walwalsannahay webiga shabeelle markuu fataho taasna run ahaanti waxay keeni doontaa xaalad bini aadanimo aada khatarteed u leh ilaahi hanaga haayo webiga hadda aada usoo buuxsamay hadda walwalku noogu badan haysto waa arrintaas wasiir naasir caruush ayaa ka warramaya xaaladda cunnada gobolka deegaanada waxaa laga isticmaalaa bakaar cuntada dadka ay ku kaydsadaan nasiib daro roobabka iyo daadadka socday oo duurarka imaanaya ayaa saameyn badan ku yeeshay kaydadka cuntada waxaa intaas weliya jidkii magaalada baydhabo iyo isku xirayay magaalada muqdisho oo ahaa jidka u weyn oo saahida inoo soo marto ganacsiga soo martana waa go-an yahay qiimihii cuntada kora u kacay dad badaneed waxaa ka baaba-a dalagii uu jira kaydka ahay intaas waxaa sii weheliyo xilliga deerta wuxuu u muuqdaa in dadka aysan beeraha fala karin saddex mara ilaa dadka wax abuureen marna markay abuuraanna roobo ku wara kasii weyna ku daaya oo dilaya dalagii abuurteen marka walwal aad iyo aad u badanaan ka qabnaa dhinaca cuntada markii la gaaro bilaha january february march la gaaro inay arrin oo dhinacaas cunto yari inay imaan doonto naasir cabdi caruush ayaa ka warramaya sidoo kale ilaa iyo hadda gargaarka lala gaaray dadka ay daadadku saameeyeen
gurmadka horta aada u yaryaa sanadkan adduunkao dhan dhaqaale xumaa ka jirta meeshii la rabay gurmadka ma gaarsiisna waa bilow hay-adaha waa dadaaleen waxyaalo yararay qabteen ayagoo dhaqaalo badan aan haysanin annaga dowlad ahaan waxaan sameynay guddi fatahaadda holaas ku duba ridaaya oo qaylo dhaan hay-adaha shaqada u fududeynaayo lacag aruuris adi howlo badanaa socdo laakiin meeshii laga rabo ma gaarsiisna insha allah hawsha aan wadno iyo dadaalkana waa kordhinaynaa gurmadkana waa bilaaw waxaan ka shaqeynaa hay-adaha in shaqada loo fududeeyo oo aan u sahalno in deegaan walba koonfur galbeeda dadka la gaarsiiyo gurmad haddii ilah yiraahdo sidoo kale deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland haba ugu daraado gobolka gedo ayaa daadadku ay si weyn u waxyeeleeyeen agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka jubbaland aadan faarax gaarane ayaa barnaamijka elayska uga warramay saamaynta daadadku ay ku yeesheen gobolka waxaan kuu xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan nus milyuun ruux oo dadka shacabka ee ku nool deegaanada jubbaland ayay fatahaadahan iyo daadadkan roobabka elninooda ay saameeyeen barakac dad ilaa aan ku qiyaasnay laba boqol iyo soddon iyo shan kun iyo saddex boqol oo ruux ayaa ku barakacday runtii dad ka badan ilaa boqol iyo soddon kun oo qoys ayaa ku go'doonsan ama ruux ayaa ku go'doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daadgureeyo dhimashada hadda waxay maraysaa labaatan inta uu noo diiwaangeliyay xafiiska gurmadka deg dega iyo masiibooyinka wasaaradda sidoo kale daadadku waxay la tageen kaabayaashii dhaqaalaha sida buundooyin iyo jidad iyo ayrbooradii magaalooyinka gobolka kaabayaashii macnaha kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii waaweynaa buundooyinkii kulli waa ka kac way burbureen waxaan hadda aan xaqiijinay buundadii baardheere iyo buurdhuubo inay mar horeba maaragtay ay daadadkii ay dumiyeen waxaa qarka u saaran inay maaragtay sidoo kaleeto ay dunto buundooyinka bu-aale kabsuuma iyo degmada luuq oo runtii ahaa halbowlaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dadkaas meelaha degmooyinka ku nool ay ku noolaayeen runtii waa masiibo aada u weyn waa masiibo qaran waxaa intaas dheer in dhammaan dhulbeereedkii ku yaalay agagaarka webiga jubba oo dadka ay runtii badi dhaqaalahooda ay ku tiirsanaayeen in dhammaan dalagyadii hadda beernaa iyo dhulkiiba ay biyihii ay gaareen oo wadabad ay yihiin maanta oo webigii uu ku fatahmay caqabada jira aawadeed gaabis baa jira saad la socotid wadooyinkii loo mari lahaa eelabooradii way go-een waxaa jira wadooyinkii muhiimka ahaa ee magaalooyinka geli jiray oo dhan lama mari karo marka hadda waxaa caqabada noqda magaalooyin waaweyn oo hataa eelaboorro lahaa sida degmada luuq oo kaleeto inuu eelaboorkeeda u shaqeynaynin baardheero oo kaleeto inuu hadda inuu dudumi ku socdo wax maanta shaqeynaya eelaboor toddobiyo tobanka degmo ay ka kooban tahay dowladda jubbaland deegaanadeeda in keliya ay ka shaqeynayaan garoonka dolow iyo garoonka degmada kismaayo oo dhammaan degmooyinka kaleeto xataa dhobley oo runtii duulmaadyo daily tegi jireen ilaa dhowr inay go-day oo ilaa iyo labaatan cisho ku dhowaad una garoonkeeda shaqeynen dadkiina ay go-doonsan yihiin oo biyo dhobley sidaa la socotid in laga guuray dhammaan degmada dadkii deganaa awalba waxay ku tahalay dhobley meel dhoobe ah magaalooyinka ugu waaweyn dowla deegaanka hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne ayaa daadadku ay dhibaato xoogan gaarsiiyeen magaaladan waxay kaga duwan tahay magaalooyinka kale fatahaaduhu waxay ku soo noqnoqdaan kudhowaad sanad kasta nadar tabaax maalin waa duqa magaalada beledweyne waxay beledweyne ku sugan tahay laba sano oo xaalad ilaahay xaalkeeda ogyahay ah sanadkii hore ilaa iyo sanadkan laba biyobaxo iyo siddeed qarax ayaa ka dhaca magaalada beledweyne meelaha ugu daran oo hadda dadku ay ku geeriyoodeen waxaa ka mida qaraxii ugu dambeeyey meeshii uu ka dhacay oo aan lahayn cishinkii birihii buundada dhagax jibis ay lahayd sababtoo ah markay ama cagafan raaco ama ciyaalku ay ku dabaalanaan ama dabaal ay ku gudbayaanba meel ay haddii khatara timaado ay qabsadaan ma laha sidaa daraaddeed qaraxii naftigiisa wuxuu ka qayb qaatay dhibaatada isagoo awalba dhibaatou ahay waxaasoo dhan waxaa ka tiro badan ka awood badan dhibaatada gaartay magaaladan beledweyne marka magaalada gudaheedana dadaa ku go'doonsan bannaankeeda dadkii jirayna ilaa iyo hadda waxaan ka warhaynaa cid maaragtay gargaar u fidisay hadday bac ahaan laheyd hadday raashin ahaan laheyd iyo hadday gargaar kale ahaan laheyd ma jirto waxaan ugu baaqaya hay-adaha samafalka dhammaantood inay gargaar bini'aadinimo dadkaas bannaanka usoo u baxay inay la gaaraan sababtoo ah kor waxaa ka da'aya roobkii hoos waxaa ka socda biyihii waxaa saamayn fara badan ugu yeeshay qaraxyadii dhammaan inta aan isleeyahay waa nolol ma jirta waa inta dhinaca kale hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya xaaladda soomaaliya hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa toddobaadkii tegey sheegtay in rubac ka mid a shacabka soomaaliyeed ay wajahayaan xaalad gaajo oo heerkoodu sarreeyo taasoo tiro ahaan u dhiganta afar dhibic saddex milyuun oo qof betrok wilton afyeenka hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cunnada ee w f b ee soomaaliya ayaa qadka taleefonka ee magaalada nairobi aan kula xiriiray waxaana weydiiyey sida uu u arko daadadkan soomaaliya ku dhuftay
in recorded history.
waddanka iminka unbuu ka soo baxay abaartii ugu darreeda taariikhda soo marta marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood waayo waxa ay yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday Have followed so quickly after the end of the drought.
wilton waxa uu sheegay in xaaladdu ay heer qayladhaana marayso malaayiin qofna ay noloshoodu halis ku jirto What we're looking at now is over 4 million people facing crisis level hunger or worse by the end of the year.
waxaan hadda aragnaa Um, in ka badan afar milyuun oo qof oo wajahaya gaajo heerkeedu gaarsiisan yahay mushkilad ba'an qiyaastii ruuca ka mida bulshada soomaaliyeed ayaa sanadkan dhammaadkiisa u baahnaanaya in gargaar cunno oo deg deg ah lala gaaro waxaanse indhaha laga qarsan karaynin dadkaasi tiradaasi la eg in la maareeyo oo la daboolo baahidooda marka ay sidaasi dhacdo oo dadkaasi ay gaajadaasi ay ku sii nagaadaanna waxaa runtii halis gelaya noloshooda iyo dunyadooda crisis level food insecurity or worse, then lives are absolutely at risk as well as livelihood.
wilton ayaan weydiiyey inta ay la eg tahay jawaabta gargaar ee ilaa iyo haatan laga bixiyey xaaladda soomaaliya WFP, the United Nations World Food Programme, um, has been working very closely with the government of Somalia um, to hay-adda qaramada midoobay ee w f p ayaa si dhow ula shaqaynaysay dowladda soomaaliya si loo howlgeliyo unuga w f p u qaabilsan arrimaha daadadka ee geeska afrika waxaan wada shaqayn la samaynay hay-adaha saadaasha cimilada si looga sii digo roobabka iyo meelaha fatahaaduhu ay saamayn karaan gaar ahaana dhulka ku taasan webiyada jubba iyo shabeelle waxaa wax wanaagsan ah oo dad aan la hadalnana ay inoo sheegeen in fariimaha digniinta ay dadkaasi ku gaareen wakhtigii loogu talagalay the worst happen. So that's been really good.
wilton ayaa ku ammaanay dowladda soomaaliya doorka ay ka ciyaarayso digniinta iyo ka hortagga daadadkan oo khasaare nafeed oo ballaaran geysta We've seen that the government of Somalia um, is committed to raising the alarm about these floods, is committed to helping people affected by them.
waxaan aragnaa in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay jeedinta qayladhaanta daadadka hay-adda maareynta masiibooyinka ee soomaaliya ee sodma ayaa howl wanaagsan qabatay waxaa jira dowlado kuwa qubaantiga u kaca ah oo meelaha qaar cunto gaarsiinaya howlo fiican baa socda laakiin mar walba kuma filla daboolista baahida dadka iyo sidii gacanta ay u wada gaari lahayd to reach all of the people in need of humanitarian assistance.
waxa uu sheegay wilton in mushkiladda ugu weyn ay tahay sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka u baahan On the ground, I know that areas like Luke, um, in Jubaland, we are either on the ground or we have partners on the ground. So, again, we really are constantly working.
waxaan xusi karaa meelo ay ka mid yihiin beledweyne iyo luuq iyo meelo kale oo ka mid a jubbaland Significant because oo aan gargaar geyn karro we made up um, iyo meelo hay-ado aan xidhiirla leenahay ay gaari karaan laakiin mushkiladda dhinaca galaangalka way jirtaa waxaana ugu wacan amni darro colaado iyo jidadkii iyo buundooyinkii oo ay biyo qaadeen times in smaller areas.
waxaan isku daynaa inaan caqabadahaasi ka gudubno caqabadahan ma aha kuwo nagu cusub xitaa waa kuwo na soo wajahay xilligii abaarta which of course we are working to overcome.
ugu dambayntii ayaan wilton waxaan weydiiyey waxa uu ku tilmaami karo xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya The human cost of what Somalia is suffering due to climate dhibaatada shock bani'aadminimo ee soomaaliya ay la il daran tahay waa dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka waxaan qabaa in soomaaliya maanta ay caddahay inay wajahayso dhibaatada isbeddelka cimilada inkastoo ay jiraan waddamo ay u k ka mid tahay oo gargaarka soomaaliya lacago ku deeqay haddana waxaa si guud dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ahbu ay isla qirsan yihiin in gurmadka ay soomaaliya u baahan tahay iyo kan la gaarsiiyey ay kala yihiin sida dhibic bad lagu shubay intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadka ku soo qaadanay gargaarka soomaaliya iyo xaaladda fatahaadaha barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabaaddiino